قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati huod qasaskii ambiyada iyo rususha ilaahay laga sheekeynayey ayaan ku dhex jirnay qisadii nebiyullaahi shucayb iyo qoomkiisii oo asxaabu madyan ah yaan ku dhex jirnay marka waxaan soo aragnay nebiyullaahi shucayb inuu qoomkiisii dad ummaddiisii u faray tawxiidka inuu amray cibaadatullaahi waxdahu alla keliya inay caabudaan xumidii kaleoo ay samayn jireenna waa uu ka reebay oo ahaa dadka xaqooda oo la nusqaamiyo tatfiifu lkeyli waalmiisaan ayuu ka reebay wax alla wixii maxaasin iyo wanaagna wuu faray markuu intaa sheegay istihzaa iyo jees-jees iyo tahakum ayay ugu jawaabeen nebiyullaahi shucayb ay leeyihiin waxa aada farayso oo tawxiidka ah ama maaragtay xoolaheenna inaan aan maaragtay saan doonna aanan yeelin ma salaadaadaa ku amrayso markaana ay yidhaahdeen waxaad tahay nin maaragtay xaliimahoo rashiida baa tahay bay yidhaahdeen oyna u jeedaan sidaan xalayba ka soo hadalnay cagsa daalikaay u jeedaan yacni maaragtay nin waxaad tahay doqonahoo baadiyahoo dhunsan ayaa tahay bay u jeedaan markaasuu u jawaabay oo yidhi nabiyullaahi nabiyullaahi shucayb qaala yaa qawmi ara'aytum in kuntu calaa bayinatin min rabbii warazaqanii minhu risqan xasana qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygo ara'aytum bal ii warrama in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujo cad dusheed mid ku sugan aan ahay xujadaasoo min rabbii aniga rabbigayga macbuudkayga xaggii ka ahaatay weliba haddana warasaqanii ou i irsaaqay minhu allah xaggiisa oo iga irsaaqay risqan risqi oo xasanan wanaagsan bal taa haddii arrinku sidaa yahay bal ka warrama marka intaas oo shardiyada ahee in kuntu calaa bayinatin min rabbii jawaab shardigeedii waa maxduuf wey hadduu haddii aan xujaca dusheed ku suganahay oo rabbi subxaanahu watacaala risiq wanaagsan ou isiiyey heewey jawaabtii marka intaa jawaabu shardigeedii waa go-an yahay weeyaan marka markii lasoo qadaro culummadu waxay leeyihiin ataquuluuna fii sha'nii maa taquuluuna min alistihzaa'i waasukriya yacni mar haddii intaa tahay ma waxaad odhanaysaan aniga arrintayda wixii aad doontaan baad leedihiin miya oo jees-jees iyo maaragtay tahakumo idigu jees-jeestaan waa idin sidee weeyaan wamaa uriidu anigu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin daba maro ilaa maa shay inaan idiin daba maro anhaakum canhu aan xaggiisa idinka reebayo shaygaan idinka idinka reebayey inaan idiin daba maro anigu la imaado intaa idinka idinka reebaa ma doonayo ee waxa aan idinka reebaya qofka ugu horreeyo ka hara waa aniga wey in uriidu maa uriidu anigu ma doonayo ila alislaaxa wanaag mooyee markaan tawxiidka idin amrayo markaan tadfiifu lkeyli waalmiisaan idinka reebayo markaan iifaau lkeyli waalmiisaan idin amrayo wax kaloo aan doonayo ma jiro ila alislaaxa wanaag mooyeo xaalkiinna inuu hagaaga mooye wax dan kaloo aan leeyahay ma jirta buu leeyahay ma istaطactu intaan intaan awoodo yacni maa dumtu mustaiican inta aan awoodo awood aan daa'im ahay inaan karo inaan islaax doonayo waxaan ahayn ma jirta buu leeyahay wamaa tawfiiqii aniga waafajintayda oo khayrka maaragta aan waafaqo tawxiidka iyo xaqa aan waafaqahay ma ahaanin ila billaahi ay ila bimacuunati illaah allah kaalmadiisa mooye wax kaleeto maaragtay kuma waafaqin muwaafaqada aan xaqa waafaqay waa kaalmo ilaahay oo igu kaalmeeyey weeyaan calayhi allah baan tawakaltu tala saartay oon taladayda u dhiibtay wa ilayhi ila allahi allah baan uniibu u noqonayaa yacni ilaahay subxaana wa tacaala ayaan u laaban yacni maaragtay arrimahayga oo idil fi saraa'i wadaraa allah baan u celinayaa weye ilahay baan u laabani hadalkan marka istihzihii iyo jeesjeeskii ay ku jeesjeeseen ayuu nabiyullaahi shucayb uga jawaabaya waxa uu leeyahay yacni anigu waxaa iga dhigteen nin safiiha oo maaragtay waalan isla markaas daalle ahoo dhunsan baad iga dhigteen laakiin haddaysan arrinku sida uusan ahayn oo cagsa daalika uu yahay arrintaa cagsigeeda uu yahay bal ka warrama oo markaa haddana aada igu jeesjeestaan waa wax maaragtay rasuul ilaahay alla uu soo dirsaday dad ku jeesjeesay oo liiday yacni maaragtay waa arrin khatar ah weeyaan marka hadalkaas ayuu maaragtay nabiyullaahi shucayb dadkiisa ku odhanaya qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygow ara'aytum ay akhbiruunii ii warrama bal ii warrama in kuntu haddii aan ahay calaa bayinatin xujo cad korkeed xujadaasoo min rabbii xagga rabbigayga ka timid xujadaas marka waxaa loo jeedaa yaqiin baan hubaa tawxiidkaan idinkugu yeerayo waa yaqiin alla xaggiisaan xujo cad ka haystaa yacni cilmi baan haystaa nebinimaan haystaa waxaasoo idil bayinada waa soo gelayaan weeyaan weliba haddana warasaqanii ow i irsaaqay allah minhu xaggiisa oo iga irsaaqay risqan risqi oo xasanan wanaagsan yacni risqi fara badan oo xalaal oo tayib ah ou rabbi isiiyey oo marka yacni aanan ugu baahanin liajlihaa xoolaha ilaahay uu isiiyey aanan inaan dadka xoolahooda khiyaano oo nusqaamiyo wax igu bixiyaana aysan jirin bal taa ka warrama buu leeyahay walidaalika mufasiriintu waxay leeyihiin yacni nabiyullaahi shucayb wuxuu ahaa kaana kaiira almaal nin aad xoolo badan leh buu ahaa wayna ku ogaayeen inuu xoolo lahaa sidaasay odhanayaan wey warasaqanii minhu risqan xasana xoolihiisana xalaal buu ahaayo tadfiifu lkeyli waalmiisaan ma uunan samaynin wuu ku khilaafay qoomkiisii weeyaan marka bal taa haddii arrinku sidaa yahay hee ataquuluuna maa taquuluun waxaad odhanaysaan miyaad leedihiin oo ah istihzihii iyo jeesjeeskii waay miyaad igu jeesjeesaysaan anoo rasuul ilaahay ah oo yaqiin haysto aniga oo xalaashii ka shaqaysanayon xaaraan shaqo ku lahayn miyaad haddana igu jeesjeesaysaan weeyaan markaasu wuxuu ka hadlay muhimmada ambiyadu ay leedahay ambiyadu markay dadka khayrka iyo rususha ay dadka faraan waxay dadka amrayaan ayaga ugu horreeyo la yimaado waxay dadka ka reebaanna ayaga ugu horreeyo ka haro tiibu marka u sheegi wamaa uriidu anigu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin dabamaryo idiin dabamara maaragtay idin dabamareeyo oon idiin daba maro ilaa maa shay inaan idiin daba maro anhaakum canhu aan xaggiisa idinka reebay waxaan idin leeyahay yacni shirkiga dhaafa ilaahay allah keliya caabudaan idin leeyahay macnaheeda markaan shirkiga idinka reebo inaan idiin daba marayo oon anigu shirkigii la imaanayo ma aha waxaan idin leeyahay aan idin amraya oon idinka reebi yacni maaragtay xoolaha dadka ha nusqaaminina oo dadka xaqooda u oofiya inaan aniga marka tadfiifulkeyl aan samaynayo nusqaaminayo taa arrinku ma ahan buu leeyahay waxaan idin farayo ama idinka reebayo anaa idinkaga horraynayo hadday amar tahay anaa idinkaga hormarayo samaynayo hadday nahyi tahayna anaa ugu horraynayo oo ka harayo hadalkaas ayuu maaragtay nabiyullaahi shucayb uu dadkiisa ku yidhi weeyaan marka wamaa uriidu dooni maayo an ukhaalifakum inaan idiin dabamaro ilaa maa shay aan idiin dabamaro anhaakum canhu aan idinka reebayo wax xaggiisa aan idinka reebayo inaan idiin dabamaro dooni maayo taasna waxa weeye waa simada iyo calaamadda ay leeyihiin yacni maaragtay ambiyada ilaahay iyo dadka atbaacdooda ahoo ducaadda ihi calaamadda lagu yaqaano weeyaan dadka ducaadda calaamadaasaa lagu yaqaana oo ah dadka khayrka markay farayaan inay ayaga ugu horeeyaan sharta markay ka reebayaan dadka ugu horreeya oo ka hara inay noqdaan haddaynan saa saa dhicin oo ou qofku intuu khayrka dadka amro asna uusan la imaanin sharta uu dadka ka reebo asagoo uu sharta la yimaado hadda waxa weeye hadyigii ambiyada waa uu khilaafay weeyaan hadyigii iyo dariiqii ambiyada qofku socdaa ma noqonayo wey bal waciid shadiid ah ayaa maaragtay ku soo arooray waxa ilaahay uu ugu caro badan yahay qowlkaada iyo ficilkaagu inay iskhilaafaan allah waxyaalo aada uga carooda ayay ka mid tahay yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allah an taquluu maa laa tafcaluun maxaa u oranaysaan waxaydnan samaynaynin alla agtiisa waxaa maaragtay caro ahaan u weyn wax aydnan samaynayn inaad tidhaahdaan ood afka ka sheegataan ficil ahaan aydnan u yeelaynin bal ilaahay ahlu kitaabku markuu kala hadlay wuxuu yidhi markuu ku naqdinayo fii suurati albaqara ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun halkaasaa la gaarsiiyey dadkaad wanaagga faraysaan naftiinnana waad halmaamsan tihiin kitaabka ilaahayna waad akhrinaysaano arrinkan inuusan wax wanaagsan ahayn baad ku ogtihiin waa idin sidee wey miyaadnan caqli lahayn saasaa la odhanaya wey bal nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ku sugan xadiid usaamata bni zaydin radia allahu canhu wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yujaau birajuli yowma alqiyaama fayulqaa fi nnaari fatandaliqu aktaabuhu fi nnaar fayaduuru kama yaduuru alximaaru biraxa fayajiiu ilayhi fayajiiu calayhi ahlu nnaari fayaquuluun ya ee fulaanu alasta ta'muruna bilmacruufi wa tanhaana cani ilmunkar markaasu yani wuxuu odhanayaa nacam kuntu aamurukum bilmacruufi walaa aatiihi wa anhaakum can almunkari wa aatiihi hadalkaas ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam noo sheegay wuxuu leeyahay qof ayaa qiyaamaha la keenaya markii la keeno baa naarta lagu ridaa markii naarta lagu tuuro mindhicirkiisa iyo xiidmihiisa ayaa daadanaya naarta dhexdeeda ku daadanaya marka mindhicirkiisa ou daato xiidmihii ay isdhulka yimaadaan ayuu wuxuu ku wareegayaa yacni maaragtay sida dameerka uu ugu wareego ama midka saliidda shiido maankaalka iyo shiido ratiga iyo dameerka meesha ay ku wareegaan oo kale dameeruhu see u wareegaan buu ugu wareegayaa mindhicirkiisuu saa ugu warwareeganaya isagoo oo meesha joogo markaasuu ahlu naarkii kale u imaanayaan markaasay leeyihin war hebelow sotaad markaa adduunka joogtay wanaagga nafari jirtay maaha munkarka sotaad naga reebi jirtay maaha waxa xun waa kusee maantana xaalkaagu waa sidaane markaasuu leeyaha haa waxaan ahaa khayrkaan idin fari jiray macruufkaan idin amri jiray lamana aan imaan jirin munkarkaan idinka reebi jiray waana la imaan jiray anaa samayn jiray waxaan idinka reebay marka arrintaas cuquubo weyn ayay leedahay ambiyadana waa kaa nabiyullaahi shucayb uu leeyahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu dadka ducaadana sidaasoo kale qofka khayrka dadka u sheegayo taasoo kalea laga doonayaa macruufka aad farayso adiga inaad ugu horayso dadka laakiin waxa maaragtay soomaalida carabiga ay meelaha ka keenan ay yidhaahdaan yani khud cilmii walaa ta'khud camali meelay ka keenaan lama yaqaan wuxuu ku leeyahay xumaan oo dhan oo samaynaa laakiin khayru kuu sheegaa markaa tira war adiga maba samaynaysido waa kuse wuxuu le cilmigayga qaada laakiin camalkayga faraha ka qaad adiga iska daa aniga cilmigayga qaado laakiin camalkayga tag camalkaaga waxa weeye waa cilmiga samaradiisii waay imaartii cilmiga wey waxaa la rabaa cilmigaaga inaa adiga qofka ugu horreeya kudhaqma ku dhaqanta inaad noqotaa la dooni haddii kale waxaad ogtihiin yani maarata weyna carabtana aad bay uga gabyaan hadalla xikmalay ka sheegaan wuxuu leeyahay yani maaragtay gabayadooda waxaa ka mid ahaa laa tanha can khuluqin wa ta'tiya milahu caarun calayka ida facalta cadiima khuluq dabeecad xun ha reebin oo adiga aada la imaanayso dadkii baad wax xun ka reebaysa adaana la imaanayo ceeb bay kugu taholiy haddee sidaas samayso caarun calayka idaa facalta cadiima ceeb weyn wey inaad dadka wax ka reebto adigana aada samayso wixii aad dadka ka reebaysay waa ceeb wey waxaa la mid ah qofkaasoo kale wuxuu la mid yahay qof aan taqi ahayn oon ilaahay ka baqaynin oo dadka taqwo farayo waxay ku tilmaamaan nin jiran oo rabo asaga inuu qof jiran daweeyo isagaa jiran markaasuu leey qof kalaan daweynaya yani saasay dhahaan wagayru taqiyin ya'muru nnaasa bituqa tabiibun yudaawi nnaasa wahuwa mariid yani waxay qofka aan taqiga ahayn oon ilaahay ka baqaynin dadkana taqwada alla ka cabsigii amrayaahi wuxuu la mid yahay tabiibun yudaawi nnaasa wahuwa mariid waa dhakhtar oo rabo dadka inuu daweeyo isagoo jiran isagaaba jiran marka hore waa inuu asaga issoo daweeya markuu bogsoodo buu dadka daweyn karaa weeyaan marka waxaa la rabaa dadku markaad khayrka adiga aad farayso la timaado sharta aad dadka ka reebaysaahi aad adiga kan ugu horeeyo ka haraad noqoto dadku waa ku raacaya waa kugu dayanaya khayrkaa lagaaga danaya lagaaga dayanaya wa innaka id maa ta'ti maa anta aamirun bihi tulfi man iyaahu ta'muru aatiya yacni adiga haddii aad waxaa dadka amraysaahi mid la imaanaya aad tahay dadka waxaad helaysaa waxaad faraysa inay la yimaadaan waa lagugu dayanaya marka sidaasoo kale baa la rabaa dariiqadii rususha inay dadka muslimiinta oo ducaadda inay raacaanoo khayrka ay farayaan ayagu ugu horeeyaan sharta ay dadka uga digayaan inay ayagu ka haraan waa taas weeyaan wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu maa uriidu anigu dooni maayo markaan wax idinka reebayo xumida khayrka aan idin farayo ila alislaaxa wanaag mooye wax kaleeto aan doonaya male yacni islaaxa nufuusikum bitaskiya naftiinna inay hagaagto taa un baan doonaya xaalkiinnu inuu hagaago ayaan doonaya ma istatactu ay muddata dawaamihi mustatiican intaan awoodi karo intaan awoodo inaan islaaxa ku dadaalo intii karaankayga awooddayda wey maxaa yeele wax awooddaada ka baxsan ilaahay subxaana wa tacaala kuguma kallifin weeyaan wmaa tawfiiqii ila billah wamaa tawfiiqii aniga waafajintayda oo ficla alkhayri la iwaafajiyo sharta kahariddeeda la iwaafajiyaa ma ahaanin ila billaahi allah kaalmadiisa mooye wax kale ma aynan ahaan khayrka markuu qofku samaynayo ilaahay baa subxaana wa tacaala waafajiyey waa muwaafaqa markuu ilaahay caabudayo sharta uu ka harayo yani caqiidada saxiixa uu qaadanayo waa muwaafaqa ilaahay wey awood uu leeyahay qofka kuma kasban waa maarata kaalmo ilaahay weeyaan wamaa tawfiiqii ila billah calayhi allah baan dushiisa ayaan tawakaltu tala saartay yacni ictamadtu calayhi fii jamiici umuuri arrimahayga oo dhan ilaahay baan u dhiibtay subxaanah wa tacaala wa ilayhi ila allah ilaahay baan uniibu aan u noqonayaa xagga maaragtay wakhtiga faraxa aan ku jiro wakhtiga aan dhibaataysanahay yani durka uu jiro intaba ilaahay baan subxaana wa tacaala u laabanaya nabiylahi shucayb sidaasuu leeyahay walidalika culammada waxay yidhaahdaan wa bihaadayni alamrayni tastaqiimu axwaalu alcabdi waa maxay labadaas wa humaa alistiqaamatu birabbihi alisticaanatu birabbihi baan u jeeda wa humaa alisticaanatu birabbihi walinaabatu ilayhi yacni labadaa arrimood allah oo qofka uu kaalmaysto oo taladiisa oo u dhiibto iyo ilaahayu u noqdo wax kasta mar walbaba uu u laabtaa ayay addoonka xaalkiisa uu ku hagaagaa xaaladdaada markaa rabta inay hagaagto oo allah adduun iyo aakhare oo kuu toosiyo waxaa lagaa rabaa marka hore ilaahay kaalmayso alisticaana birabbika la imow kaalmada rabbigaada ilaahay inuu kuu kaalmeeyo uma ilaahay u noqo dunuubtii kaa dhacdo wax kasta ilaahay u noqo mar kastaba taas marka qofku waa ku guulaysanayaa waana uu liibaanaya weeyaan maxaa yeele ilahay buu qur-aanka ku leeyahay facbudhu watawakal calayhi markaa ilaahay subxaana wa tacaala caabudo haddana rabbigaaga inaad talada u dhiibato baa lagaa rabaa weeyaan wayaa qowmi laa yajrimanakum shiqaaqii an yusiibakum milu maa asaaba qowmi nuuxin qowma nuuxin aw qowma huudin aw qowma saalix wamaa qowmu luutin minkum bibaciid wayaa qowmi dadkaygo weli hadalka nabiyullaahi shucayb baa wato wayaa qowmi dadkaygo laa yajrimannakum yuusan idinkasbisiinin ama idinku xambaarin shiqaaqii aniga khilaafkayga iyo la dhinactankayga aad ikhilaafaysa oo waxaan idin amray aad igu khilaafaysaan waxaan idinka reebay aad igu khilaafaysaan khilaafkaas yuusan idinku xambaarin an yusiibakum inuu idin idinku dhaco u idin asiibo milu maa asaaba ay maa asaaba wixii ku dhacay qowma nuuxin nabiyullaahi nuux dadkiisii wixii ku dhacay inay idinku dhacaan yaysan yani maarata idinku xambaarin yani maarata shiqaaqaas yuusan sabab idinkugu noqonin wey aw qowma huudin nabiyullaahi huud dadkiisii oo caad ah qowma caad wixii ku dhacoo halaag aha inay idinku dhacaan yuusan idin sababin aw qowma saalixin nabiyullaahi saalix qoomkiisii oo qowmu hamuuda yaysan wixii ku dhacay yaysan idin asiibin wey wamaa qowmu luutin nabiyullaahi luud dadkiisii oo qowmu luud la yidhaahdaa ma aynan ahaanin bibaciidin kuwa fog minkum idinka idinka fog xag makaanka iyo xagga zamankaba qowmu shucaybu idinkama aynan fogeyn xagga zamankana waa idiin dhowaayeen xagga makaankana waa idiin dhowaayeenoo idinkama aynan fogeyn wey waad ujeedaan wixii ku dhacay ayagana marka taasoo kale yaysan idin asiibine khilaafkeyga yuusan arrinkaas sabab idinkugu noqonin weeyaan marka arrintan nabiyullaahi shucayb nasaa'ixii oo qoomkiisa siinayay ayay ka mid tahay weeyaan wuxuu uga digayaa khilaafka ay asagu khilaafaan inuu sababo halaag adduunka inay ku halaagsamaan aakhare inay cuquubo la kulmaan inay arrintaasi sababto ayuu maaragtay nabiyullaahi saalix dadkiisa oo uga dig nabiyullaahi shucayb baan ujeedaa oo uga digaya maaratay qoomkiisa uga digaya wayaa qawmi dadkaygo laa yajrimannakum yousan idinku xambaarin laa yaxmilannakum walaa yaksibannakum cadaawatii wey yousan idinka sabsiinin ama idinku xambaarin shiqaaqii aniga khilaafkayga ashiqaaqu almukhaalafa loo jeeda khilaafka aniga aad khilaaftaan cadaawadda aad i cadaawaysataan yaysan sabab idinkugu noqonin wey an yusiibakum inuu idinku dhaco ma uu idin asiibo milu maa asaaba yacni milu maa asaaba wixii asiibay oo kale qowma nuuxin qowma nuux wixii asiibay oo cadaab ah muxuu ahaa cadaabkii qowma nuux waa soo aragnay duufaan baa ilaahay ku halaagay cirka roobkii baa samada laga soo di'iyey dhulkana biyihiisii baa maarata laga ilaahay uu amray inuu soo saaro markaasaa duufaantaa lagu halaagoo lagu baabi'iyey aw qowma huudin ama yani maarata nabiyullaahi huud dadkiisii in maaragtay wixii asiibay ay idin asiibaan oo kale qowmu huud oo qowmu caad loo jeedo ayagana waxa asiibay maxay ahaayeen dabayl buu ilaahay ku soo diray tudammiru kulla shayin biamri rabbiha wax walba burburinayso aan waxay ka tegayso la arag ayuu rabbi ku baabi'iyey subxaanahu wa tacaala aw qowma saalixin nabiyullaahi saalix dadkiisii wixii ku dhacay oo ahaa yacni qowmu hamuud cuquubadii ku dhacday ciqaabkii ku dhacay inuu idin asiibo muxuu ahaa cadaabkooduna asayxa in lagu qayliyaan aragna oo qaylo lagu dilo lagu baaba'shay weeyaan wamaa qowmu luutin nabiyullaahi luud dadkiisii qowmu luud yacni ma aynan ahaanin bibaciidin kuwa fog minkum idinka xaggiinna kuwa ka fog ma ahaanin wey yacni maaragtay yacni makaankoodii idinkama fogo oo waa idiin dhow yahay waa idiin dhow yahay oo idinkama fogo weeyaan zamankoodana idinkama fogo waa idinku xigeenba zamanka idinka horreeyey weeyaan marka sidaa darteed yacni iska ilaaliya ummadahaas wixii ku dhacay inay idinku dhacaan yacni waxay la mid tahay wamaa hiya min alaalimiina bibaciidinti aan soo marnay xalay oo kale bay la mid tahay weeyaan weli hadalka nabiyullaahi shucayb baa wato wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi wastakfiruu dembi dhaaf weydiista oo yani rabbakum rabbigiina dembi dhaaf su-aasha ilaahay u soo noqda waxaad ka soo laabataan shirkigii ka istikfaar weydiista wey oo ilaahay u toobo keena yani istikfaar la imaada uma markaad istikfaarta la timaadaan tuubuu ilayhi allah u soo laabta ilaahay u toobo keena oo towbo nasuuxo ah la imaada marka ugu horaysa cibaadat alawthaan iyo shirkigii ka soo taga dunuubtii macaasida aad keentaan ka istikfaarsada uma tuubuu ilayhi ilaahay u soo noqda oo waxaad ugu soo noqotaan yani min tatfiifi alkeyli waalmiisaan inaad dadka xoolahooda miisaankii iyo baaggii aada nusqaamisaan kaga soo noqdo weeyaan maxaa yeelay ina rabbii aniga macbuudkayga rabbigaygu raxiimun alla naxariisto weeyaan raxmaddiisu ay waasac tahay wey shay walba kulligii ay gaarayso waraxmatii wasicat kulla shay wax walbay raxmadda ilaahay gaartaa weeye dadka marka mustakfiriinta ah oo taa'ibiinta ah raxmadda ilaahay waasic bay u tahay weeyaan weliba haddana waduudun alla waa alla addoommadiisa jecel yacni waa alla waduud ah oo addoommadiisa jecel weeyaan waa mu'miniintuu jecel yahay dadka taa'ibiinta ah oo maaragta mustakfiriinta dembi dhaaf ku weydiista allah subxaanahu wa tacaala waa uu jecel yahay weeyaan marka labadaa shay ayuu u bandhigay alistikfaaru waaltawba markaasuu haddana rajo geliyey allah markay labadaas ay ula yimaadaan inuu raxmaddiisa waasaca siinayo dembigoodii uu dhaafayo shirkigii iyo xumaantii macaasidii oo dhan oo u daynayo uma in maaragtay alla uu yahay alla waduudahu addoommadiisa jecel inuu yahay jacaylka ilaahay maxabadiisa ay helayaan labadaas maaragtay ayuu damac haddana sii geliye wey wastakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiinna dunuubtiinnii oo shirkiga u horeeyo ilaahay weydiista inuu idiin dhaafo uma tuubuu ilayhi ilaahay usoo noqda oo maaragtay baksigii iyo xoolihii dadka muslimiinta aad nusqaamin jirteen dadka xoolahooda aad nusqaamin jirteen ka tawba keeno uga soo noqda weya inna rabbii aniga rabbigaygu raxiimun alla maaragtay naxariis badan weeye oo maaragtay raxmaddiisu ay waasac tahay waduudun haddana mubaaliqun fi lmaxabati lahum jacaylka mid ku xeel dheeraaday weeyaan marka ismiga waduud la yidhaahdaa waa min asmaai illahi tacaala allah addoommadiisa yani magacyadiisa ayuu ka mid yahay allah magacyadiisa ayaa ismiga waduud la yidhaahdaa uu ka mid yahay wey maxaa yeelay allah addoommadiisa waa uu jecel yahay ayaguna waa ay jecel yihiin addoommada mu'miniintana allah way jecel yihiin weeyaan intaas yani oo nasiixo ah ayuu isdaba dhigay walidaalika yani maaragtay nabiyullaahi shucayb waxay maaragtay culammadu ku sheegaan waxaa lagu sheegay inuu yahay khatiibu alambiyaa baa la yidhahda xagga nasiixadaas ugu xeel dheeraaday ambiyada khatiibkoodii inuu ahaa ayaa maaragtay lagu tilmaamaa weeyaan maxay ugu jawaabeen marka qaaluu waxay yidhaahdeen waa yani asxaabu madyan oo nabiyullaahi shucayb dadkiisii ah yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu annagu fahmi mayno ma kasayno mana garanayno kaiiran in badan oo mima taquulu waxaad odhanaysa ka mid ah waxa aad leedahay in badan oo ka mid a ma fahmayna bay yidhahdeen wa innaa annagu lanaraaka waan ku aragnaa adiga shucayba fiinaa dhexdeenna markaad tahay daciifan mid taag daran inaad toodan awood lahayn yacni waa ku dili karnaa wey saan doonnaan kaa yeeli karnaa iskama kaa iskama kaay dhicin kartid wey walowlaa rahtuka qaraabadaada iyo qabiilkaada haddaynan jiri lahayn ciddaa adiga aad ka dhalatay haddaynan jiri lahayn la rajamnaaka dhagax baan kugu dili lahayn bay yidhahdeen rajmi baan kugu dili lahayn wamaa anta adiguna ma ihi shucaybow bicasiizin mid sharaf laho qiimo leh calayna annaga korkeenna oo aan ka adkaan weyna matiyadood waa taag daran tahaydiioo kale weeyaan saasay leeyihiin yacni nasaa'ixii qiimaha badnaa oo aad iyo aad maaragtay qalbi saafi ahoo yacni maaragtay qalbi nubuwa ka soo baxay nasaa'ixii jawaabtaas maarata foosha xunay ka bixiyeen maa nafkahu katiiran mima taquul bay yidhahda yacni waxay leeyihiin ma fahmayno waxa aad leedahay oo loo jeedo tawxiidkaadna amraysa ma naqaano ma fahmayno alla keliya in la caabudo annaga aabbayaashan waxaan ka soo gaarnay in ilaahay cidaan ahayn la baryo oo la caabudo asnaam iyo dhagxaan la caabudo ayaan ilahay yani aabbayaashan ka soo gaarnay alla keliya ha la caabudo waxaan garan karna maahanay dheen ma fahmayno wey uma markaad leedahay xoolahan dadka waxooda u kaamil yeela u dhammaystira ha ka nusqaaminina dadka waxooda ayana ma fahmi karna waxaan fahmayna ma aha annagu khiyaanadaanaan rabnaa saasaan ku dhaqmi jirnay ayadaana naqaanaa wey hadalkaasay yidhahdeen marka macnaheedu waxa weeye yani hadalkan madmuunkiisa waxa weeye ku aqbali mayno wey wax alla waxaa wadata ma yeelayno wey hadalkaas yani usluubkaasna waa la isticmaalaayo qofka adiga hadalkiisa aadan rabin qofka hadalkiisa aadan qiimo aadan u yeelaynin ayaa waxaa la yidhaahdaa wallahi ma adri ma taquul waxaad leedahay aniga ma maba ogiba maba ka warqaba mana mana garanayo baad leedahay taasoo kale bay la mid tahay war waxaa leedahay ani ma aqaano mana garanayo waa qofkaada hadalkiisa rabin wey marka ma aqbalayna unbay u dhigmataa weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu anagu ka simayno ma garanayno kaiiran in badan oo mima taquulu waxa aad leedahay ah oo ama nafarayso ama naga reebayso waxaan fahmayna ma ahan bay dhaheen wainaa annagu lanaraaka waxaan ku aragnaa fiinaa annaga dhexdeenna daciifan waxaan kugu ognahay wey mid taag daran inaad tahay oodan iska kaana difaaci karin wey saasay leeyihiin keligaa haddaad tahay waanu kaa adagnaa waanu ku dili karnaa laakiin waxaan kaaga baqaynaa kugu ilaalinayno ciddaada iyo qabiilka aad ka dhalatay baan kaaga baqaynaa wey amaa adiga wax taagoo agteenna aad ka leedahay qiimo ma jirto weyan walowlaa rahtuka yani cashiiradaada haddaynan jiri lahayn yani maaragtay rahtu rajuli waxaa la yidhaahdaa rahtu rajul markaad tidhaahdo waa cashiiratuhu aladiina yastanidu ilayhim wayataqawaa bihim yani qaraabada ou ku tiirsan yahay oo xoogga uu ku leeyahay taasaa loo jeedaa weeyaan iyada taasaa loo jeeda marka walowlaa rahduka ciddaada iyo jamaacadaada iyo kooxdaada oo qabiilkaada loo jeedo hadowna haddaynan jiri lahayn larajamnaaka waan dhagax baan kugu dili lahayn waan ku rajmin lahayn yani rajmiga waxaa la yidhaahdaa waa aqbaxu lqatli baa la yidhahda dil qofka habka loo dilo kan ugu xun waa rajmi wey marka sidaa darteed yani dilidda tii ugu xumeed baan kugu dili lahayn dhagax baan kugu dili lahayn laakiin maxaan kaaga joogsanay cid baad ka dhalatay xoog leh marka sidaa darteed baanan maaragtay aanan kula kuugu dhiiran karin inaan ku dilno weeyaan wamaa anta adigu ma ihid calaynaa dusheenna bicasiizin mid maaragtay sharaf leh oo karaamo leh oo cizi leh agteenna malihid si aan maaragtay haddaynan qabiilkaada jiri lahayn aan kuu dhaafno oon iska kaadayno ma dhacdeen laakiin qabiilka dartiisaan kaaga harnay bay yidhahdeen hadalkaas marka yacni maaragtay culammadu waxay leeyihiin waxay daliil u tahay hadalkaas ay leeyihiin nabiyullaahi saalix marray yani nabiyullahi shucayb marray dili lahayeen laakiin maxay uga cabsadeen cashiiradiisi iyo qaraabadiiba uga baqeen marka waxay maaragtay culammadu yidhaahdaan waxay daliil u tahay calaa ana almutamasika bidiinihi qad yuciinuhu allahu wa yucizuhu binusrati qariibihi alkaafir yacni qofka markuu ilaahay diintiisa ku dhegan yahay oo mutamasik uyo diinkiisa ou haysto ilaahay inuu ugu gargaara hadduusan atbaac raacdo lahayn inuu gargaar oo qaraabadiisa kuwooda weliba gaalada ah inuu ugu gargaara buu ilaahay gaarsiiya oo ugu kaalmeeya weeyaan sida nabiyullaahi shucayb oo kale qabiilkiisaasoo aan raacin ayay uga cabsadeen weeyaan wa kadalika nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay uga baqi jireen abu taalib abu taalib markuu noolaa nabiyullaahi maxamed cidla hadda jirta ma lahayn laakiin maalinkuu dhintay yani abu taalibna muslim ma ahayn saaad ogtihiin nabiga isagoo le yaa cami qul laa ilaha ila allah yani maaragtay bu calaa millati cabdilmualib ana calaa millati cabdilmualib isagoo leho dhintay ma ujeedaa isagoo sidaasa ayuu haddana nabigeenna difaaci jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh waxay ugu dhiiran waayeen abu taalib sababtiisa weeyaan marka qofka markuu ilaahay diinkiisa ku dhegan yahay waxa waaye ilaahay nasri buu siiyaa haddownan dad atbaac oo mu'miniinoo uusan ku xoojinin yani gaalada dadkii cashiiradiisa iyo qaraabadiisa buu rabbi ku xoojinaya weeyaan qaala nabiyullaahi shucayb wuxuu yidhi asagoo hadalka ka jawaabayo yaa qawmi dadkaygow arahtii ma qabiilkaygiibaa acazu sharaf badan calaykum dushiinna min allahi ilahay ilahay ma qabiilkiinna ka sharaf badan yacni ilaahay iguma daynaysaan allah baan idinkugu yeeraya alla dartii igu dayn maysaane qabiilkaygii baa dartiis igu daynaysaan marka qabiilkii allah agtiina waxaa ku weyn qabiilkaygaa ku weyn wey qabiilkiibaa ku weyn wey saas ujeeda arahtii aniga qabiilkaygii iyo cashiiradaydii qaraabadaydii miya acazu sharaf badan calaykum dushiina min allahi allah ma ayagaa ka sharaf badan hadalkoodii ku inkiraya oo ku diidaya watakadtumuuhu allaahna waad ka yeelateen waxaad ka yeesheen allah waraa'akum gadaashiina dihriyan xaala kownihi mansuuban ila dahri mid dhabarka loo nisbeeye baad ka dhigteen gadaal laga tuuray allahna dhabarkii baad ka tuurteen halkaasaad dhigteen qiimo uma ednan yeelin qabiilkiina madaxaad saarateen oo maaragtay qiimaad u yeesheen weeyaan saasuu ujeedaa wey ina rabbii aniga macbuudkayga rabbigaygu muxiitun allihii koobay wey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan camalkiinna wuu koobay wax ka qarsoon lama arko markaana uu idin abaal marin wax alla waxaad la timaadeen buu idinka abaal marinaya wey marka hadalkan nabiyullaahi shucayb waa inkirid oo ku inkiraya hadalka oo ku diidaya wey diiddo oo ku diidan yahay weeyaan markay yidhaahdeen walowlaa rahtuka larajamnaak yacni ilaahayba inaysan ku daynin ee qabiilka dartii ay ku daayeen bay muujiyaan taasuu marka tusinaya weya arahtii qaala nabiyullaahi shacayb wuxuu yidhi yaa qawmi dadkaygow arahtii aniga ciddayda iyo qaraabadayda iyo cashiiradayda miyaa acazu calaykum ay ahyabu wa ashrafu wa acazu cindakum min allah acazu calaykum ma ayagaa sharaf badan oo haybad badan calaykum dushiina min allahi ilaahay ma ayagaa ka maaragtay yacni ka sharaf badan wey marka aad qabiilka dartii ugu daynaysaan oodnan allah dartii eednan ugu daynaynin waa idin sidee wey walidalika ibnu kasiir raximah llah yani markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay atatrukuunii liajli qawmii walaa tatrukuunii icdaama lijanaabi illahi an tanaaluu nabiyahu bimasaa bimasa'a yacni wuxuu leeyahay ma qoomkaygaad anig keliya iiga tegaysaan iyo ciddayda alla weynayntii dartiis iiga tegi maysaan miya marka oo inaadnan dhib igaarsiinin alla daraaddiis iiga tegi maysaan miya marka waa waa waa ceeb wey qofka waxaa la rabaa allihii khaaliq ahaayee ku uuntay inaad dartiis aada wax walba uga harto oo wax walba kaala weynaadaan qiimo ay kula yeeshaan ma ahan makhluuq oo bani aadam oo la abuuray oo adigoo kala ahi inuu ilaahay agtiisa kaaga sharaf badnaado dhiiggan qofka muslimkaa inaad ilaahay dartii uga harto inaadan daadinin dhiigga muslimka ilaahay baa reebay soo maaha inaadan daadinin ilaahay dartii inaa uga harto laakiin ina ciddiisa uga baqda darteed haddase ciddiisa aysan cid maaragtay aysan aysan xoolo lahayn waxaan ujeeda aysan hubaysnayn ama dad awood lahoo qabiil badan uusan ahayn mararaa dili lahaydeen saasoo kale wey waxyaalaha hadda soomaaliya ka socdoo kaleeto ama khaasatan muqdisho iyo ereyadooda ka socon jiray waxay ku leeyihiin qabaa'ilka aanan hubaysnayn waxay u bixiyeen beelaha looma ooyaanka bay yiheen looma ooyaan shuf yani qabiilka hubaysanoo mooryaantiisu ay sharta badan tahayna waa laga baqaa halkaasaa laga istaagaa marka taa ma aha ninkaan ilaahay dartii inaad ku daysaa lagaa raba kan xaqi waa xaaraan dhiiggiisa inaad daadiso ilaahay inuu kula weyn yaha la rabaa maaha qabiilka inuu kula weynaado ma aha wey haddii kale qooma shucayb maxaa ka agsokaysaa waa qaabkoodii oo kale on weyaan arahti acazu calaykum min allah wاtakadtumuuhu damiirka wاtakadtumuuhu ku jira waxaan u celinaynaa allah baan u celinaynaa wاtakadtumuuhu allah baad waxaad ka yeelateen waraa'akum gadaashiina baad dhigteen yani manbuudan waraa'akum wey dhabarkiina mid laga tuuray baad ka dhigteen lanna qofka marka uu dhabarka wax ka tuuro waxuusan ujeedin waa ka dhaqaaqay waa wuxuu liiday waay wuxuusan qiimo u yeelin weeyaan dihriyan yani mid dhabar loo nisbeeye ooya xaala kowni mansuuban yani maarata ila dahr dhabar ka mid loo nisbeeye uu yahay oo gadaal aad ilaahay ka tuurteen allah agtiinaba qiimo kuma lehe qabiilkiibaa agtiina qiimo kuleh weeyaan ina rabbii aniga macbuudkayga khaaliqayga allah ah muxiitun allihii koobay weeye oo caalim ku ah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan laa takfaa calayhi khaafiya wax ka qarsoon ilaahay ma jiro wey kolka fa yujaaziikum calaa acmaalikum waxaad samayseen ilahay waa idinka abaalmarini wey wayaa qawmi weli hadalka nabiyullaahi shucayb baa marka wato markii uu ka quustay inay dadka ajiibaan inaysan ajiibaynin oo ogaaday ayuu marka hadda hadalkaan leeyahay wayaa qawmi dadkaygow icmaluu camal fala oo shaqeeya calaa makaanatikum yacni laazima ku ku camal fala calaa makaanatikum xaaladdiinna hadda aad tihiin diinka aad ku sugan tihiin oo shirkiga ah fasaadka oo takfiifu lkayli waalmiisaan ah qadcu tariiqa oo dadka jidadka aad jidgooyada u dhigtaan ah dariiqaas macaasida iyo shirkiga ku jirtaan ku camal fala oo laazima weeyaan innii aniguna caamilun mid shaqayn baan ahay waxaan ku shaqaynaya calaa makaanati yani ay calaa makaanati dariiqadeedaan ku camal falaya wey oo ah inaan ilaahay waxido keligii alla keliya aan caabudo cid ka soo hartay aanan baryin inaan dadka xaqooda aan u oofiyo inaanan xaqa dadka ka nusqaaminin arrinkaasaan anigana maaragtay aan ku camal falaya macnaheedu waxa weeye lakum diinukum waliya diinii wa idinkana diintiinaa leediin anna diintaydaan leeyahay wey waa markuu ka quustay weeyaan sawfa kol dambe mar dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan man dad baad ogaan doontaan ya'tiihi oo u imaanayo cadaabun cadaab oo u imaanayo cadaabka oo yukhsiihi hoojiyo oo adduunka ku duleeyo ama aakhare ku duleeyo u imaan doono waman qofna waad ogaan doontaan huwa isaguba kaadibun midka beenlowga ahi ma idinkaa mise waa annaga mar dambaad ogaan doontaan weeyaan markuu ama cadaabka idinku dhaco ama maaragtay yacni aakhare aad tagtaan labadaas wakti ayaad ogaan doontaan qofka ilaahay ou cadaabo mucadabka ah iyo qofka beenlowga ahoo beenta sheegaya markaasaad ogaan doontaan weeyaan wartaqibuu korta oo suga yacni maaragtay waxaad ila jeceshihiin oo xumida ah inaan aniga maaragtay dhib ilaahay i gaarsiiye ihi sugta maaragtay oo ila korta weeyaan innii aniguna raqiibun mid koran baanahay macakum idinka la jirhkiinaan koranaya anna waa sugayaa maa yaxilu calaykum aw maa yaxilu bikum waxa idinku degi doono idinku dhici doono cadaabka ihi anna waan sugayaaye idinkuna sugta aan aan isla suganna weeyaan waa marka kelimadan uu maaragtay nabiyullaahi shucayb dadka ku leeyahay waa markii uu ka quustay in ay maaragtay raacaan ya-si markuu ku dhacay oo ogaaday inaysan rumaynaynin oo kufriga ay daa'imeen ayuu leeyahay marka idinkana diintiinaa leedihiin anna diinkaygaan leeyahay laakiin markii cadaabka alle uu yimaado ayuunbaad kala ogaan doontaan cidda cadaabka uu ku degay iyo qofka beenlowga ah inaan aniga ahay inaa idinka tihiin markaas idin kala caddoon doontaa weya waya qawmi dadkaygo icmaluu shaqeeya oo camal fala calaa makaanatikum ay calaa ariiqatikum ariiqadiinnii iyo calaa diinikum diintiinnii alladii antum calayha diinkaad ku sugnaydeen oo kufrigii ah oo shirkigii ah oo cadaawat allahi wa rasuulihi ah allahi rasuulkiisa oo la cadaawaysta ah iyo xumidii oo tatfiifu lkeyli waalmiisaan ah qaطcu ariiqi waxaasoo dhan laazima weeyaan ariiqadiina isku camal fala inii aniguna caamilun mid shaqayni baan ahay calaa ariiqatii wa calaa diinii alladii kuntu calayhi ariiqada aan ahay baan ku camal falaya oo ah tawxiidka iyo cadamu lishraaki billah inaan ilaahay khalqigiisa la wadaajinin arrintaas ayaan ana ku camal falaya sawfa mar dambe baa taclamuuna ogaan doontaan man qofkeebow ya'tiihi u imaani cadaabun cadaaba u imaani cadaabkaasoo yukhziihi hoojinayo yacni hoojiyo oo alcadaabu almukhzi baa loo jeeda dulli iyo ihaano ku ridayo waman qof aad ogaan doontaan huwa isaguba kaadibun beenlow ah yani anigaa mise waa idinka maalintaas oo cadaabka uu yimaado baad ogaan doontaan wey ama adduunkuu noqon karaa marka cadaabka ilaahay ku rido ama aakharo noqon karaa weya wartaqibuu sugta oo korta maa yaxilu bii waxaad jeceshihiin aniga inuu igu dhaco idinka ila sugta weeyaan innii aniguna raqiibun mid sugan baanahay macakum idinka la jirhkiinaan suganayaa maa yaxilu bikum yacni wa ana muntadirun maa yaxilu maa yaxilu calaykum waxa dushiina ku dhacayo oo ilaahay cadaab uu idinku ridi doono ayaan ana sugayaa weeyaan walamaa jaa amrunaa najaynaa shucayban waladiina aamanuu macahu biraxmati mina waakhadat aladiina dalamuu sayxa faasbaxuu fii diyaarihim jaatimiin walamaa jaa amrunaa amarkeennii markii uu yimid oo cadaabkii ilaahay ah najaynaa waan badbaadinay shucayban nabiyullaahi shucayb baan badbaadinay cadaabkii ilahay waa ka badbaadiyey maadaama rasuul ilaahi u ahaa wladiina dadkiina waan badbaadinay aamanuu macahu dadkii mu'miniinta ahaayo nabiyullaahi shucayb la jiray waan badbaadinay ayagana biraxmatin naxariis oo minaa xaggeenna ka ahaatay ayaanu ku badbaadinay raxmad oo xaggeenna ka ahaatay ayaan ku badbaadinay wa akhadat aladiina dalamuu sayxa cadaabkii markuu yimid nabiyullaahi shucayb iyo atbaacdiisii dadkii raacay waa la badbaadiyey kuwii marka diiday xaalkooda sidee buu noqday wa akhadat waxaa qabatay aladiina kuwii dalamuu shirkiga la yimid daalimiinta ahaa naftooda shirkiga ku dulmiyey naftooda macaasida ku dulmiyey assayxatu qayladii baa qabatay waa lagu qayliyey qayladaasay halaagtay oo ku baaba'een weeyaan kolkaasi fa asbaxuu waxay noqdeen jaasimiina kuwa kuudkuududo fii daarihim fii diyaarihim daartooda dhexdeeda kuwa kuudkuududay noqdeen yacni fa asbaxuu mayitiina haamidiin laa xarakata lahum waxay noqdeen dad maaragtay mayit ahoo dhintay oo bakti ah oo halkaa yaallo kuudkuududo oo wax ruuxa ay leeyihiin jirkooda oo ku jira aynan aynan jirin wey saasay xaalkooda ku dambeeye wey marka ilaahay subxaana wa tacaala cadligiisa wuu ku abaalmariyey rusushii iyo maaragtay atbaacdoodii wuu badbaadiyey dadkii rusushaa ka hor yimid iyo amarkii ilaahay diidayna rabbi waa uu halaagay cadligiisaasuu rabbi ku kala xukumay weeyaan ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا أمر كهربا نصو مرني يعني وحا لو جيدا والعذاب با لو جيدا ولما جاء كلك أو يمد أمرنا أمر كيني مركو يمد وأه عذابنا بإهلاك قوم شعيب قوم شعيب هلاقودي أمر كيني مركو أو يمد نجينا وان بدبادني شعيبا نبي الله شعيبا بدبادني والذين ددكي بان بدبادني آمنوا نبي الله شعيب رميي يعني معه لجركي سعها كواس أيانو بدبادن برحمة بسبب رحمة نحري سببتيد أو كائنة منا أنا حقنا كأهاتي رحمة أو حقنا كأهاتي أيام كبت بادني مرك الرحمة داس وحلوجة دا وهدايتهم للإيمان إلهي باتس إيمانك والتوفيق من الله ذات كان مؤمنين تربي بدبادية إلهي با وافجين نبي الله شعيب رميان oo allah ay rumeeyaan muwaafaqa ilaahiyo marka waa naxariis ilaahi uu siiyay oo kuwan aanan la siinin weeyaan wa akhadat alladheena zalamu sayhatu wa akhadat waxa qabatay alladheena zalamu kuwi zalimiinta aha oo naftooda dulmiyo shirkiga iyo macaasida ku dulmiyay as-sayhatu qayladii baa qabatay weeyaan waa lagu qayliyey markaasay halaagsameenay baaba'een fa asbaxuu markaasay waxay noqdeen jaafimiina kuwa kuudkuududa ayagoo bakti ahoo mayita fii diyaarihim daarahooda dhexdooda kuwa fafadhiyo oo bakti ahoo jirhkooda iska yaallo ayay noqdeen buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala weeyaan kaan lam yaqnow kaan lam yaqnow kaannahum waaba ayagoo lam yaqnow aanan nagaanin fiiha ay fii diyaarihim wa bilaadihim qowmu shucayb waxaabaad mooddaa markii la halaagay dadaanba dhulkaanba weligoodba aan deganaan jirinba baabad moodaa waaba waa la tirtiray ayagii aahaartoodii baa la baaba'shay weeyaan alaa hooyaay bucdan fogaansho limadyana reer madyana u sugnaaday madyan ahalkeedii raxmadda ilaahay oo laga fogaado cuquubada iyo carada ilaahay oo lagu fogaadayo cadaabkiisa ayaa reer madyan u sugnaaday weeyaan kamaa bacidad siday u fogaatay oo raxmadda ilaahay uga fogaatay cadaabkana uga ugu fogaatay hamuudu qowmu hamuud siday ugu fogaadeen cadaabka ilaahay naxariistana uga fogaadeen ayay qowmu shacaybna u fogaadeen oo asxaabu madyan ah weeyaan raxmadda ilahay bay ka fogaadeen marka kaan lam yaqnow kaantan waataan soo sheegnay waa kaanadii oo la takfiifiye weeye mukhafafa ah marka kaanahum way isimkeedana damiirka meesha ku qadaran weeyaan kaanahum waaba ayagoo lam yaqnow aanan nagaanin yani hanahana waxaan waa soo sheegnayoo haniya bilmakaani baan yani waxaa la yidhaha ida aqaama bihi qofka booskaasu ku nagaaday baad dhihi ida aqaama bihi kaan lam yaqnow waaba ayagoona kaan lam yuqiimuu waaba ayagoo ma nagaanin fii bilaadihim daarahoodii fiiha ay fii bilaadihim wa diyaarihim aynan ku nagaaninba alaa bucdan fogaansho ayaa u sugnaaday oon raxmadda ilaahay laga fogaadaa cadaabkiisana lagu fogaadaa iyaa limadyana reer madyan u sugnaaday waa waa shucayb dadki nabiyullahi shucayb dadkiisii wey kamaa bacida siday u fogaatay hamuudu hamuud siday u fogaatay weeyaan marka yacni labadan qabiilo oo hadda la isku tashbiihiyey kamaa bacida hamuudu loo yiri tashbiihaas culammadu waxay leeyihiin isku ekaysiintaasi waxaa maaragtay yacni ay culammadu ku sheegaan cadaabkooda isku mid buu ahaa qowmu qowmu hamuud oo nabiyullahi saalex dadkii loo soo diray sayxa lagu halaagay qaylo kuwaana sayxa lagu halaagay marka isku sibay u fogaadeen taa waa waa la yidhaahdaa weeyaan waxay kaloo yidhaahdaan ay maaragtay culammadu ku sheegaan way isku dhowaayeen oo manaasishooda iyo guryahooda iyo meeshay deganaayeen waa isku dhowaa tan labaad xagga kufriga isku mid bay ka ahaayeen qatcu tariiqi jidgooyada isku mid bay ka ahaayeen waxay kaloo culammadu ku sheegaan in ay ahaayeen labadoodaba qowmu tamuud iyo maaragtay qowmu shucayb labadaba qowmu madyan inay carab ahaayeen bay sheegaan culammadu wey saasay mufasiriintu sheegaan weeyaan marka qisadaa nabiyullaahi shucayb halkaasay ku eg tahay qisadan waxyaalaha laga qaato fawaa'id fara badana ku jirta bay culammadu leeyihin faa'iidooyinka waxaa ka mid ah yani shayga la yidhaahdo tadfiifu lkayli wlmiisaan tadfiifu lkayli waalmiisaan inuu kabiiro yahay dembi weyn inuu yahay sababna u noqonayo yani maaragtay in cadaab uu sabab kugu noqonayo waa dembi kabiiraa wey waa sariqa wey taas waa laga qaadanaya waxaa laga qaadani qofka macaasida uu sameeyo in sababteeda lagu ciqaabo yacni aljazaau min jinsi alcamal waxay yidhaahdaan oo kaleeto weeyaan camalkii ay sameeyeen oo ahaa xoolaha dadka inay dhacaan oo ay sariqo ku sameeyaan oo ay khiyaanaan in cuquubadeedii lagu sameeyey khayrkii ay haysteen oo nabiyullaahi shucayb uu ku yidhi innii araakum bikhayrin oo ku yidhi khayrkii in laga qaado oo ilaahay uu maaragtay xoolihii dhaafiyo taasna waa laga qaadanaya weeyaan waxaa laga qaadanayaa addoonka haddii ilaahay waxa uu siiyo xoolaha ilaahay ku siiyo inaad qanaaco ku heshid qofka uu qaanac ku noqdo wax kale inaadan u hanqaltaagin intuu rabbi ku siiyo inaad qanaaco ku leedahay qanaacadu waa iimaankay ka mid tahay weeyaan marka qofka inuu xalaasha ku qanco xaaraamta iyo kasabkeedana inuu ka qanco ayana waa laga qaadanaya maxaa yeelay baqiyat llahi khayrun lakum uu ilaahay leeyahay yani nabiyllahi shucayb uu ku yidhi baqiyat llahi khayrun lakum waxa ilaahay idiin reebay oo xalaasha ah baa idiin khayr badan oo xaaraamta dadka aad xoolahooda ku raadinaysaan bay idinkaga khayr badan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya salaada inay ahayd ambiyada ilaahay oo dhan inay maaragtay mashruuc agtooda ka ahayd rusushoo dhan inay agtooda ka ahayd leanna shucayb waa kuwa ku dhahayo asalaatuka ta'muruka an natruka maa yacbudu aabaa'una oo an nafcala fii amwaalina maa nashaa yacni hadalka ay ku leeyihiin marka inay min afdali acmaalna ay ka mid ahayd acmaasha teeda wan wanaagsan inay ka mid tahayna waa laga qaadanaya waxaa qisada nabiyullaahi shucayb laga qaadan karaa oo faa'iidooyinka laga qaadanaya waxa weeye qofka daaciga ah oo dadka xaqa ugu yeeraya inuu shayga uu dadka amrayahay asaga uu ugu horeeyo wuxuu dadka ka reebayana inuu isaga qofka ugu horeeyo ka haro uu noqdo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu taasoo kaleba ka mida waxaa kaloo laga qaadanaya qofka addoonka inay maaragtay ay u habboon tahay marna inuusan naftiisa tala saaranin inuu ilaahay subxaanau watacaala taladiisa u dhiibto maxaa yeele muwaafaqada ilaahay baa haysto tawfiiqda iyo waafajinta ilaahay baa haysto marka inuu ilaahay mar walba u laabto yacni maaragtay naftiisana uusan marna kukadsoon ku kadsoomin uusan maaragtay yani naftiisa uusan dhihin waad wanaagsan tahay uunan dhihine wax walba inay macuunada ilaahay iyo kaalmadiisa ay tahay wamaa tawfiiqii ila billah hadalkaas uu maaragtay nabiyullaahi shucayb uu ilaahay nooga nooga xikaayooday ayaa la rabaa weeyaan maxaa yeele kam aad og tahay meeqa qofoodo awood badan oo xoog leh oo yacni maaragtay caafimaad qabto oo haddana aan ilaahay u sujuudaynin sujuuddii baa ku adag ma rabo shaydaan baa u diiday yacni looma sakhirin nin cuuryaana oo asagadan jajaban oo kici karin oo socodba aan awoodinna ilahay buu u sujuuda awood buu leeyahayo awood baa loo siiyey soo uma jeedin marka waa muwaafaqa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa addoommadiisa waafajiye wey maaha xooggaada maaha cilmigaada maaha kasabka iyo waxaad leedahay maaha maaragtay qolada aad ka dhalatay iyo reerkaa tahay muwaafaqa ilahay marka qofka inuusan marna naftiisa uusan kmaarata ku kadsoomin aan la doonaya wey waxyaalahaas iyo hayraha min alfawaa'id ayay culammadu sheegaan oo qisadan laga qaadanayo wey walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wasulطaanin mubiin halkan qisadii qisada nabiyullaahi muusa ayaan ka bilaabaynaa waana qisada ugu dambayso oo qasaskii suuradda suuratu huud lagu khatimayo weeyaan allah nabiyullaahi muusa ayuu aayaad siiyey waana la iska soo gaabin qisada sida meelaha kale loogu faahfaahiyo looguma faahfaahinayo aayaad buu ilaahay u dhiibay mucjizooyin fircawn ba uula tegey iyo maaragtay odayaashiisii iyo dadkiisii nabiyullaahi muusa way diideen dadkii fircawn bay raaceen allahna subxaanahu wa tacaala waa uu halaagay weeyaan walaqad arsalnaa waan dirnay oo inaan dirnay baa dhab ah muusa nabiyullaahi muusaan u dirnay biaayaatinaa aayadaheennaan la dirnay yani mucjizooyinkeennaan la dirnay wa sulطaanin xujo cadna waan la dirnay xujada oo mubiinin yani wa sulطaanin xujaan la dirnay xujada oo mubiinin mid cad ahna waan la dirnay weeyaan xujo cad isagoo wataan dirnay ilaa fircawna fircawn baan u dirnay iyo wa mala'ihi odayaashiisii iyo duqowdiisii oo maaragtay dowladdiisi ka mid ahaa madaxdii ayaanu u dirnay faattabacuu dadkii waxay raaceen amra fircawna fircawn amarkiisii ayay raaceen warkiisii bay dabagaleen wamaa amru fircawna birashiid wamaa amru fircawna fircawn warkii amarkiisuna birashiidin ay bimurshidin mid waxanuuniye ma aha ama birashiidin yacni maaragtay bidii rushdin hanuun mid u saaxiiba ma aha fircoon yacni amarkiisa mid xanuuninaya ma aho hanuun uu ku sugan yahay ma aha nabiyullaahi muuse marka aayadaha lala soo diray aayadahaas waa tan ilahay le walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaat sagaal aayadoodoo cadcad buu ilaahay siiyey oo ushii iyo gacantii ay u horrayso in badan qur-aanka lagu sheegay marka aayaadka iyo suldaanka wa sultaanin mubiininta aayaddan lagu sheegay culammada way kala qaadaan asultaan lmubiin yani aayaadka mucjizaadkay ka dhigaan asultaan lmubiinna waxay ka dhigaan yani xujajkii fircawn markuu la doodayay nabiyullaahi muusa oo kula doodi jiray xiwaarkii iyo doodii dhex mari jirtay oo xaqa uu ku caddaynayey allah inuu macbuud yahay fircawnna inuu addoon yahowna rabbi ahayn wuxuu ku caddaynayey ayaa loo jeedaa sultaanka macnahaas ayay culammadu ku fasiraan weeyaan walaqad arsalnaa waan dirnay muusa nabiyullaahi muusa ayaanu dirnay biaayaatinaa aayadaheennii oo mucjizaadkii ah sida ushii iyo wixii la midka ah ayaanu la dirnay wa sultaanin xujo oo mubiinin xujanimadoodu ay cad tahayoo oo daahiroo muuqato ayaan la dirnay wey waa wixii xaqa uu ku caddaynaya wey ilaa fircawna fircawn baan u dirnay oo meliku misra ah yacni maaragtay masar boqorkeedii waktigaa zamankii nabiyullaahi maaragtay muuse uu joogay boqorkoodii ah iyo wa mala'ihii maaragtay duqaydiisii almala in badana soo marnay waxaa la yidhahdaa ashraafu alqawmi wa saadatuhum dadka dadka madaxda u ah oo maaragtay maaragtay duqowda u ah sayidyaalka u ah kuwaasaa la yidhahdaa mala'a loo jeedaa weeyaan asaga iyo dadkiisii odayaasha ahaa ayaanu u dirnay nabiyullaahi muusa marka maxay sameeyeen markii uu nabiyullaahi muusa xaqii ula yimid oo tusay ma aynan qaadanine fircawn bay raaceen weeyaan faattabacuu waxay raaceen amra fircawna fircawn amarkiisii bay qaateen oo amarka waxaa loo jeedaa ay ariiqatahu fi lkufri waalghayi waaldalaal gaalnimadiisii iyo baadidii oo ku jiray ayay fircawn ku raaceen weeyaan kufrigiisii bay qaateenay raaceen weeyaan wamaa amru fircawna fircawn amarkiisu ma aha yacni maaragtay birashiidin yacni mid maaragtay waxanuuniye ma aha marka rashiid bimacnaa mur bimacna almurshid waa la yidhaahdaa mid waxanuuniye waa lagu fasira ama idaafa kausoo qadaranaynaayo yani bidii rushdin hanuun mid u saaxiiba ma ah macnaheedu waxaa loo jeedaa yani amarka fircawn warkiisa oo gaalnimada iyo kufriga ihi laysa fiihi rushdun walaa huda hanuun iyo maaragtay iyo maaragtay wax la yidhaahdo kuma sugnee wax khayro dhexdiisa ku sugan lama arko weeyaan bal waa baadi iyo kufri ayaa loo jeedaa iyo dalaal wey asaguna waa dhunsan yahay saasaa loo jeedaa weyan yqdumu qowmahu ywma alqiyaama faawradahum annaara wabi'sa alwirdu lmawruud yaqdumu wuu horkici fircawn qowmahu dadkiisabuu horkacaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sidoo adduunka oo madax ugu ahaa oo u hor socday amarkiisa ay uga dambeeyeen baa qiyaamo markii la yimaadana markay naarta u socdaan fircawn baa horkacayo markaasay dabagelayaan ayaguna wey markay dabagalaan faawradahum wuxuu aroorini yani maaragtay fircawn annaara naartii buu aroorinaya weyaan faawradahum wuxuu arooriyey annaara naartii buu arooriyey oo marat sidii yani xoolo ooman oo kaleeto oo waraab u baahan ayuu maaragtay naartii geeyey weeyaan markaasuu rabbi leeyahay wabi'sa waxaa baas yeeshay alwirdu aroor baa baas yeeshay almawruudu la arooro yani meel loo arooro aroor oo la arooro oo naar loo arooro biyo iyo yani laga raadsadaa naar baa u baasleh weyan wabi'su lwirdi lmawruud yani taa weeyaan marka fircawn maadaama adduunka ay atbaac u ahaayeen oy dabagaleen oo amarkiisi ay qaateen aakharana isagay dabagelayaan cadaabkabuu madax ugu yahay isagaa horkacayo markaasuu naarta geynaya weeyaan marka yani hadda waxaa laga cabiray faawradahum annaar naartii buu arooriyey ficil maadi baa laga cabiray ma ujeeda yani wax dhacay oo kalea laga dhigay leanna waxaa la yidhaahdaa shayga marku inuu dhacayo xaqiiqanimo loo hubaahi siiqat lmaadi waa laga cabira weya waxay leeyihin culammada wacubbira bilmaadi tanbiihan calaa taxaquqi wuquucihi ficil maadi baa laga dhigo waxaa la yidhi awradahum wuu arooriyey wax hadda ka hor dhacay baa laga dhigay maxaa yeelay waxay baraarujin u tahay tambiih u tahay shayga inuu dhacayo fircawn oo madax u ah oo hor kacayo inuu naarta uu aroorin doono dadkiisa waa shay dhacayo oo xaqiiqo ah weeyaan sidaasaa marka looga cabiraya weyan yaqdumu qawmahu dadkiisabuu horkaci oo naarta u horkacaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fa awradahum wuu arooriyey annaara naartii buu arooriyey yacni qof xoolo waba oo kaleeto baa laga dhigay naartii buu arooriyey oo naartii bay wada galeen wey wabi'sa waxaa baas yeeshay alwirdu aroor baa baas yeeshay alladii yariduunahu aroorka ay aroorayaan yani taa weeyaan alwirdu aroor baa baas yeeshay almawruudu la arooro yacni meel waxaa loo jeedaa marku waraabka markuu qofku biyaha raadsanayo xoolaha marka la aroorinayo dadku markay waraab raadsanayaan maqsadkoodu waa maxay oonka hayo inuu ka baxo soo maaha biyaha markaad aroorto waxa weeye oonkii ku hayey iyo dhibaatadii ku haysatay baa kaa kaa zuulayso kan marka waa cagsi wey cagsi baa laga dhigay yacni meeshii naar loo arooray dee oon kaama difaacayso oon kaama celinayso weeyaan marka waa naarta waxaa loo jeedaa waa maaragtay cala diddi min dalika baa laga cabiraya markaasuu rabbi leeyahay wabi'sa waxaa baas yeeshay alwirdu aroor almawruudu la arooro jahanama ayaa u baas le weyan naartii baa u baas yeelata weeyaan yacni almaqsuusu bidami annaaru wey naarta ayaa u baasle meel la arooro waxaa yeelay oon kaa bixin mayso bal cadash iyo waxay kugu rido oon iyo dhibaato iyo cadaab kaleeto ayay kugu noqonaysaa weyan wa utbicuu waxaa la raaciyey fircawn iyo qoomkiisii fii haadihi dunya adduunkan dhexdiisa inta ay joogaan lacnatan lacnad baa la raaciyey naxariista ilaahay oo laga fogeeyo ayaa la raaciyey weeyaan wa yowma alqiyaamatina maalinta qiyaamahana utbicuu lacna lacnad baa la raaciye wey sida adduunka ay malcuuniin u yihiin oo raxmadda ilaahay looga dheereeyey ba aakharana raxmadda ilaahay looga dheereeyey weeyaan bi'sa waxaa baas yeeshay alrifdu siismo ayaa baas yeelatay almarfuudu la isi siiyo ya yani almarfuudu la isi siiyo ayaa baas yeelatay weeyaan bi'sa alrifdu almarfuud ayaa baas yeeshay weeyaan bi'sa alrifdu siismo ayaa baas yeelatay almarfuudu la isi siiyo ayaa baas yeelato waa lacnadii weeyaan marka wa utbicuu fii hadihi dunya lacna yani lacnada sidaan in badan waxbaan ka soo booday ya wautbicuu ha dunya kuma jirto ha maa sha allah jazakum allah khayra wautbicuu fii hadihi lacnatan waa saas wey wautbicuu waxaa la raaciyey fii hadihi ay fii hadihi dunya adduunkan dhexdiisabaa waxaa la raaciyey fircawn iyo dadkiisii lacnatan lacnad baa la raaciyey lacnadana waxaa la yidhaahdaa addardu walibcaadu can raxmat illah qofka naxariista ilaahay laga cayriyo laga dheereeyo ayaa lacnada la yidhaahdaa weeyaan raxmadda ilahay oo laga dheereeyey ayaa adduunkaa la raaciyey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahana utbicuu waxaa la raaciyey weeyaan ay utbic wa yowma alqiyaamatina waa la raaciyey adoo yidhoo kale wey ay utbicuu lacnatan wey lacnadaa la raaciyey maalinta qiyaamaha siday adduunka malcuuniin u yihiin ayay aakharana malcuuniin u yihiin weeyaan marka yacni waxaa lacnadaya allah maalinta qiyaamaha waxaa lacnadaya malaa'igtii waxaa lacnadaya maxsharkii dadkii joogay ayaa lacnadaya wey marka cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay waa lacanahu yani wuxuu leeyahy lacnat allahi fi dunya waalaakhira weeyaan lacnadaa waa adduun iyo aakharaba ilaahay baa lacnado raxmadiisa ka dheereeye wey marka lacnadaas ayaa la raaciyey adduunkana malcuuniin aakharana malcuuniin wey waxay la mid ah aayadda fii suurati alqasas ku jirtoo kale ayay la mid tahay wajacalnaahum a'immatan fircawn iyo qoomkiisa marka laga warramayo wajacalnaahum a'immatan yadcuuna ila annaari wa yowma alqiyaamati laa yunsaruun waatbacnaahum fi hadihi dunya lacnatan wa yowma alqiyaamati hum min almaqbuuxiin yani saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala adduunkan lacnadaa la raaciyey maalinta qiyaamahana dadka maaragtay malcuuniinta ahoo la fool xumeeyo la xumeeyey ayay ka mid yihiin wey bi'sa waxaa baas yeeshay alrifdu catiyo siismo ayaa baas yeelatay almarfuudu ee la isi siiyo waa lacnadaas oo adduun iyo aakhare qofka lagu lacnado ayaa la yidhaahdaa marka rifdiga waxaa loo jeedaa yani waa ismu ismu lcatiyati ayaa alrifdu la yidhaahdaa yani maaragtay macnaheedu waxa weeye yani bi'sa alcataau walicaana baa loo jeeda waxa la siiyey baa xun maxaa yeele waxa la raaciyey oo allah uu ku daray waa lacnad weeye naxariista ilahay laga fogaado marka wax la qaato ama la isi siiyo lacnada u xun weeyaan dalika min anbaai alqura naqusuhu calayka minha qaa'imun waxasiid dalika ishaarada waxaan u celinaynaa ummadihii laga soo sheekeynayoo dhan ayaa laga soo warramaya nabiyullaahi nuux ka soo bilow qisaskiisii ilaa nabiyullaahi muusa aan ka nimaadnay iyo qoomkiisii dalika kaa la soo sheegay ay dalika almadkuuru qasaskaas lagaaga soo sheekeeyey nabiyullaahi maxamedow min anbaa'i alquraa qaryooyinka magaalooyinkii ama ummadihii wararyaalkoodii wey warkoodii weeyaan naqusuhu waan qisoonaynaayo waanu sheegaynaa calayka adigaan maaragta kuu qisoonaynaa minhaa yacni maaragtay qaryooyinkaas dadkoodii waxaa ka mid a minhaa qaryooyinka waxaa ka midihi qaa'imun mid baaqi ahoo yacni maaragtay atarteedii baqaayaadkeedii ay dambayso magaalooyinkii dhismahoodii keliya ay yeelaan laakiin dadkoodii ay baaba'een baa ka mid wa xasiidun wa minhaa waxaa ka mid a xasiidun kuwa la shafay oo eber laga dhigayo wax atar dhiraad ay looga tegay aanan jirin maxaa yeele ummadaha ilaahay u halaagay qaar baqaayaad baa harayo guryahoodii iyo meelahay degi jireen iyo baa la arkaya atar bay leeyihin qaarna atar baba uma harinoo ilahay waa tirtira subxaana wa tacaala waa taasay leeyihin labadaasay uqaybsamaan weeyaan tilka dalika min anbaa'i alqura arrintaas waxa weeye ummadihii hore wararyaalkoodii wey inuu ilaahay rasuul usoo diray in maaragtay ay khayrkii rususha fartay inay dadkii qaybsameen oo laba noqdeen qole ay nebigii lasoo dirin raacday qolena ay beenisay inuu ilaahay cadligiisa ku kala saaray qolena la halaagay qolena maaragtay la badbaadiyo cadaabka laga badbaadiyey waa sidaas weeyaan tilka min anbaai dalika min anbaa'i alqura naqusuhu calayka waan qisoonaynaa adiga nabiyullaahi moxamedow ma aadan joogin wey laakiin annagaa kuu qisoonayno bilwaxyi baan kuugu qisoonaynaa wey waa kuu sheegayna annaga kuu waxyoonnay minhaa waxaa ka mid a qaryooyinkaasi qaa'imun baa ka mida mid maaragtay baaqiya loo jeeda ay baaqiyatan calaa curuushiha yacni yuraa lahaa athar qaybo waxaa ka mid a raad loo arko oo carshaanteedii iyo guryahoodii iyo baqiyatu lxiitaanka waxa la yidhaahdo dhismihii burburkii meeshiisa baqaayaadkiisii ay harsan tahay ayaa ka mid ah waxasiidun ay bimacnaa maxsuudun kuwa la shafayna waa ka mid aho yacni waa ka mid oo aan laa yuraa lahaa athar wax raad ay leeyihiin aynan jirinna waa ka mid weeyaan wamaa dalamnaahum dadkaas marka ilaahay wuxuu leeyahay wamaa dalamnaahum annaga ma aanan dulminin marka la halaagaye ilaahay dulmi kuma halaagin wey walaakiinse dalamuu anfusahum naftooday dulmiyeen ayagaa naftoodii dulmi la yimid oo shirki iyo macaasi bay ku dulmiyeen weeyaan iyo takdiib ambiyada ilahay rasuulshiisa la beeniyo markay beeniyeen dulmigii shirkiga ay la yimaadeenna oo cadaabkii uu ku degay famaa aknat ma aynan deeqin oo waxba uma tarin canhum xaggooda aalihatuhum ilaahyaashooda macbuudiyaalka ay caabudi jireen allatii maalihadii yadcuuna ay baryayeen min duuni illahi alla sokadiisa ay caabudi jireen yacni min shayin waxba uma aynan tarin waxay u tarta lama arko markuu cadaabka ilaaha yimi ilaa marka axadka adiga aad caabudaysaa ood ku tiirsan tahay waxa weeye waa inuu yahay axad oo dur iyo nafci labadaba milkiyo sida allah subxaana wa tacaala marka axad aanan dur iyo nafci midna milkinin ayay caabudeen aalihaday caabudi jireen cadaabka ilaahay markuu u yimid waxba uma aynan tarin wey maxaa yeele durna ma milkiyaan oo wax ma dhibi karaan nafcina ma keeni karaan oo qofka wax ka maqano ma keeni karaan weya famaa aknat ma aynan deeqin oo waxba ma tarin canhum xaggooda aalihatahum ilaahyaashoodii macbuudyaashoodii allatii aalihadii yadcuuna ay caabudayeen min duuni illaahi alla sokadii min shayin waxba uma aynan tarin lamaa jaaa amru rabbika lamaa jaaa markuu yimid amru rabbika rabbigaaga amarkiisa oo cadaabkii markuu u yimid waxba uma aynan tarin weeyaan wamaa zaaduuhum aalihadii ay caabudi jireen kuwaan mushrikiinta ah uma aynan kordhinin hayra tatbiibin halaag waxaan ahayn uma aynan kordhin yani waxay sababeen in la halaago unbay sabab ugu noqdeen waxay u tareen lama arko badbaado ma aynan u keenin yacni maaragtay kama cadaabkii kama dafcinin marka waxay u kordhiyeen waa khasaaro iyo damaar iyo baabi'in altatbiibu waxaa la yidhahdaa waa alhalaaku waalkhusraan ayaa la yidhahdaa weeyaan wamaa dalamnaahum allah addoommadiisa ma dulmiyo subxaana wa tacaala laakiin inaga dadka ayaga naftooda dulmiyo wamaa dalamnaahum aanan dulminin markaan halaagnay annaga ma ahayn dulmi xaggeenna ka yimid ma aha laakiin ilaahay cadligiisa ayuu ku abaalmariyey walaakinse dalamuu way dulmiyeen anfusahum naftooda ayay ayaga dulmiyeen oo kufrigii iyo cinaadkii macaasidii bay ku dulmiyeen famaa akhnat ma aynan deeqin canhum xaggooda aalihatuhum ilaahyaashoodii oo asnaamtii ay caabudi jireen allatii asnaamtii ilaahyadii yadcuuna ay baryayeen min duuni illahi alla sokadii min shayin waxba uma aynan tarin waxay ka difaacdeen lama arko lamaa jaaa kolkuu yimid amru rabbika iyo cadaabu rabbika rabbigaaga cadaabkii markuu yimid wax ay u tarta lama arko weeyaan wamaa zaaduuhum asnaamtii ilaahyaasha ilaahay khayrkii la baryo ciday doontaa noqoto ama dhagax bari ama maaragtay geed bari oo caabud ama jinni iyo shayaadiin bari ama maaragtay qof dhintay oo bani aadama bari ama saalix ama nebi ama malag cidoo doono min duuni illah wax alla wixii ilahay ka soo haro o dhan weeyaan cid kastoo ilaahay ka soo hartay axadka caabudo oo cibaado u gudbiyaayo berri waxba u tari maayo ilahay cadaabkiisa markuu yimaado wamaa zaaduuhum aalihadii ma aynan kordhinin hum kuwan oo maaragtay mushrikiinta ii uma aynan kordhinin hayra tatbiibin halaag waxaan ahayn uma aynan kordhinin waxay ka kasbadeen oo in la halaago aakharana cadaab ay sabab ugu noqdaan weyaan hada wabilahi tawfiq sal allah wasalam ala nabiyina maxamed